habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen khamiisa bisha abrilna waa labiiyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamaca
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose khasaara dadka shacabka ahaa ee dhallinyarada ahaayee meesha banooniga ku ciyaarayay kubadda cagta ku ciyaarayay ayay ku baabi'iyeen ilaa afar qafood waa dhimatay dhaawacana ilaa hadda isbitaallada saalka weynaa hadda joognaa ilaa lix qafood oo dhaawaca taallo isbitaallo yaryarna waa jiraan weli aanaan tegin oo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo maanta si rasmi ah ee golaha shacabka ugu hor dhawaaqay isxsilaadiisa maanta oo ay bishu tahay abriil waxaan golahan sharafta leh codkiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaana watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo maanta u dabaaldegay konton iyo siddeed guuradii kadib markii ciidanka la aas-aasay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waxaa xigi doonaa kadib is-ixsilaadda jawaari muddo shan iyo toban maalmooda gudahood in lagu soo doorto guddoomiye kale waxaan isleeyahay waxaa dhici doona ilaa iyo haddana bilaaban doona u diyaargarowgii tartamayaasha xilka guddoonka golaha shacabka mar labaad waxaan isleeyahay muddo shan iyo toban maalmood gudahooda in lagu soo dhiso guddoomiye cusub ay yeeshaan golaha shacabku xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan afar dhallinyaraha ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax gelinkii dambe maanta ka dhacay halkaas qaraxa ayaa haleelay dhallinyaro kubadda ku ciyaaraysay meel garoon ah sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ciyaarta ayaa ahayd ciyaartii afardhammaadka ee samafinalka oo ciyaaro degmada ka socday waxaana isku harkeeyey laba kooxood oo kala watay magacyada elman iyo s y l mas-uuliyiinta ayaa v o a waxaay sidoo kale u sheegeen in qaraxa uu ahaa waxyaabo dhulka lagu aasay gaar ahaan qaybta dadka mas-uuliyiinta ay fadhiistaan ee garoonka kubadda cagta halkaasi uu ka socday weli ma jirto cid sheegatay weerarkaasi hase yeeshee saraakiisha aan la hadalnay ayaa sheegay inay tuunsan yihiin in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab shaybaaro afar ah oo isticmaasho hay-adda caalamiga ee ilaalinta isticmaalka hubka kiimikada ayaa xaqiijiyey go-aankii dowladda ingiriiska ee ku aadanaa in sunta loo isticmaalay sumayntii sidoonkii hore ee ruushka sergey skribel iyo gabadhiisa yuuliya ee lagu sameeyey dalka ingiriiska hay-adda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda horey ayaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska teresa may ay u sheegtay in suntan loo isticmaalay sirdoonkan iyo gabadhiisa ay soo saartay dowladdii midowda sofiyeeti sannadihii toddobaatanaadkii ilaa iyo horaantii siddeetanaadkii ayna ahayd hub ciidanka xoogga loogu talagalay hase ahaatee hay-addani kuma aynan eedayn dalka ruushka inuu ka dambeeyey weerarkaasi mana aysan sheegin magaca sunta kiimikada ee la isticmaalay balse wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska boris johnson ayaa sheegay in ruushka oo keliya uu leeyahay awoodda ulajeedada taariikhda weerarada noocan oo kale ah dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeynta ingiriiska waxaana intaas ku dareen in aysan dowladda ingiriisku wax caddayna soo raacin eedeymaheeda arrintan ku saabsan shakhsiga uu madaxweyne donald trump u xushay inuu maamulo wasaaradda arrimaha dibadda ee mark pompeo ayaa guddiga sanadka ee arrimaha dibadda u qaabilsan hortegay maanta si uu uga jawaabo su-aalo ay qabaan islamar ahaantaasina ay wax ka weydiiyaan arrimo dhowr oo waddanka ruushka ay ka midka yihiin mark pompeo ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay ka midka yihiin faragelinta ruushka iyo sidoo kale arrimaha dalka iiraan sida ay hore u sheegeen khubaro helay nuqul ka mid ah khudbadda uu jeedin doono bombeyo ayaa carabka ku adkayn doona in ay dhammaan doonto siyaasadda jilicsan ee maraykanka kula dhaqmi jiray ruushka taasoo ay keentay buu yidhi gardarrada ruushka kuuriyada waqooyi iyo iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mowduucyada uu ka hadlayo xogayaha cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee donald trump uu u magacaabay dhowaantan kaasoo dhegaysigiisa hadda ay ka socoto xarunta golaha sanadka dagaal qorshaysan oo ay talibaan ku qaaday gobolka dhaca koonfurta bari ee dalka afghanistan ayaa lagu dilay guddoomiyihii gobolkaasi iyo toddoba ciidamada booliska ee isaga la shaqaynayey sida ay sheegeen saraakiisha gobolka khasani waxa uu ahaa dagaal aad u culus oo qorshaysan ayna soo qaadeen kooxo si wada jira u shaqaynayay oo ka tirsan talibaan iyaga oo cagta mariyey xerada iyo xaruntii gobolka ee guddoomiyahaasi taliyaha booliska ee gobolkaasi maxamuud samaan ayaa v o e da u sheegay in ciidamo xagga cirka ah iyo kuwo si gooni ah u tababaran ay yimaadeen si looga saaro ciidamadaasi goobaha dowladda iyo weliba magaalada ay gacanta ku dhigeen hase ahaatee waxaa la sheegayaa in sida ay dowladdu sheegayso in toddobiyo labaatan ka tirsan jabhadda talibaan lagu dilay dagaalkaasi guddoomiyaha gobolkaasi ee la dilayna waxa ay ku sheegeen magaciisa cali dosto shams dhinaca talibaan ayaa iyagu sheegtay inay dileen labaatan ka mida booliska gobolkaasi dagaalkana uu ahaa mid ay ku furamaroojiyeen xarumo dhowraa
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a
sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan afar dhallinyaraha ayaa ku dhintay saddex iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo lala eegtay dhallinyaro kubad ku cayaaraysay jamaal axmed cusmaan ayaa qadka telefoonka ee baraawe kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka degmada baraawe ee dhinaca nabadgelyada bashiir maxamed yuusuf walaal qaraxaan wuxuu dhacay abaarihii kow iyo toban saac iyo labaatan daqiiqo markay ahayd abaarahaas uu dhacay wuxuuna ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalo degmada baraawe marka muxuu ahaa qaraxaas qaraxaas wuxuu ahaa qarax ay duugeen kooxaha dhagarqabayaasha ah ugus gumaadka ummadda soomaaliyeed qolada lagu sheego qarax ay duugeen gunuud controlka midka laga qarxiyo ah oo ahaa qaraxa magarad maxaa khasaare ah ee uu geystay qaraxaasi walaala khasaare dadka shacabka ahaa ee dhalinyarada ahaayee meesha banooniga ku ciyaaraya kubadda cagta ku ciyaarayay ayay ku baabi'iyeen ilaa afar qofood waa dhimatay dhaawacana ilaa hadda isbitaallada isbitaalka weynaa hadda joognaa ilaa lix qofood oo dhaawacaha taallo isbitaallo yaryarna waa jiraan weli aanaan tegin oo haddao al yidhaahdo kuwaan anaga la tacaaliyna isbitaallo yaryaro weli aanaan gaarin waa jiraan dhaawacyo iska fudfood inay jiraan aan aan qiyaasaynaa laakiin lix qofood oo dhaawac ah oo dhaawacooda xoogaa culus yahay ilaa iyo afar dhaawaca ahaydaa oo dad shacaba marka dadka dhintay ma waxay ahaayeen dad usoo daawasho tagay ciyaarta meesha ka socotay mise dhalinyaradii kubadda ciyaaraysa ayaa laf ahaantooda waxyeelada soo gaartay dhalinyarada kubadda ciyaartay ciyaareysana waa soo gaareen oo dhaawacyaa soo gaaray dadka oo meesha u daawasho tegina dhaawacyaa soo gaareen maxay tahay marka sababta ee loo bartilmaameysaday dhalinyaradan ciyaarayay kubadda walaal taas hadda la isweydiin maayo waa ogtahoo nimankaanu ugusaa la yidhaahdaa waxay ku soocaan baxeen ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay isugu tagaan iyo meela meelaha ay haddooa la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed maaragtahay bulshada ay isugu tagto inay isku qarxiyaan qarax ay ku duugaan waa waxay aadaysteen marka haddooa la yidhaahdo sii sababay lamid tahay midaana wax weyn maahan ma garat waxaad sawir ka bixisaa garoonka kubadda lagu ciyaarayay sida uu ahaa ka hor qaraxa xaaladaas lama qiyaasi karo garoonka ciyaaro waxaa ka socda aada u xiiso badan laba kooxood oo caan ah markii ugu yartaa toban sano xisaaltan ka dhexeeyey xisaaltan ciyaartay ciyaareed ka dhexeeyey ayaa ku ciyaaraya galabta garoonka labadii kooxood dadka aada iyo aad ay uxiiseynayeen magaalada haddooaa la yidhaahdo saddex meelood markii loo qeybiye laba meelood garoonkay usoo daawasho tageen ciyaaraha indila kabacdi markay qaraxi oo dhacna dadkii haddooaa la yidhaahdo qof walba meeshay ka bixi kartay ka baxday ma garat marka laga tago dadka usoo daawasho tagay ciyaarta ee dhallinyarada iyo dadka kale ee ciyaaraha xiiseeya wax maamulka ah oo ka tirsan maamulka gobolka ama kan degmada oo goobta joogay ma jiraan anaa taagnaay meesha qaraxa ka dhacaya taagnaa aniga meeshay qaraxa ku duweenna waa meelihii marka hore maamulka markii oo ciyaaraha ay soo xirayaan iyo markay ay maaragtahay soo maaragta soo afjarayaan meelihii ay kuraasta dhigi jireen ay fariisan jireen waa meeshay ku aaseen galabta laakiin waa ka aag bedelan oo meel kala dhinac kale meesha ciyaarta ka daawanayno ka fadhiisanay marka ma kula tahay in bartilmaameedka ee maamulku ahaa ee sidan ay wax qaldan u dhaceen mar walba nimankaana haddowaa la yidhaahdo waxay dhahaan waxaan raadinaa maamul iyo dawlad iyaan raadinaa shacabkayna ku baabi'iyaan marka shacabka iyo kalama jecle iyo maamulka kalama jecle waxawaaye qofkay arkaanay iska dilaan ummadda soomaaliyeed inay laayaana loosoo dira kooxdan kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada baraawe ee dhinaca nabadgelyada bashiir maxamuud yuusuf waxaana uu u warramayey jamaal axmed cusmaan
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa maanta si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda ugu dhawaaqay xisilaadiisa jawaari oo markaa ka hor hadlay ayaa waxa uu sheegay in jawaari oo ka hadlay kulan uu baarlamaanka maanta ku yeeshay magaalada muqdisho uu shir gudoominayay kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdulle sheekh ibraahim muudey ayaa waxauu sharaxaad ka bixiyey sababaha uu isku casilay waryaha v o a ee muqdisho saynab abuukar maxmed ayaa warbixintan soo dirtay guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta khudbad ka jeediyey fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa sheegay in go-aankan uu qaatay si uu u badbaadiyo baarlamaanka islamarkaana uu garowsaday in uu u turo danta dalka iyo dadka si wadanka uu horey ugu socdo isagoo si rasmi ah istiqaaladiisa ka horgudbiya xubnaha golaha shacabka uuna sheegay in uu xilka ka degay maanta oo ay bishu tahay abriil labayo toban laba kun iyo siddeed iyo toban waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaana wa tacaala ka sokow aad idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cafisaan istiqaaradaydana iga oggolaataan guddoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey kulanka wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafkii ugu dambeeyey ee sababay in uu xilka ka tago waxaan guud ahaan ka raalligelinayaa welwelkii arrintan siyaasadeeda gelisay waxaanse waxaanse u xaqiijinayaa in ay leeyihiin gole ka wakiil ah oo leh karti iyo biseyl siyaasadeed oo mashkalad kastoo timaada karti u leh in ay xalliyaan waxaa kaloo aan mahad u celinayaa guddoonka iyo xubnaha golaha aqalka sare oo u anaa kacleeyey isuna xilqaamay xallinta khilaafka ka soo dhexgalay golaha shacabka sidoo kale culamaa udiinka ururada bulshada ururada dhallinyarada iyo ardayda ururada haweenka ururada naafada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhammaan waad ku mahadsan tihiin talooyinkii sida joogtada ah aad iigu soo tabinayseen dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka niyad jabay go-aanka tanaasulka aan qaatay go-aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka nebi daa'uud calayhi salaatu wasalaam ugu kala garnaqay labadii haweenay isu qabsaday dhallaankii mid walba tiri anigaa dhalay oo nebi daa'uuda yidhi keena aan idinkala gooye deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasushay in la kala jaro xaaladda xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golahayna xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golahayna la kala goyn lahaa aniguna anigaan tanaasulay
jawaari waxa uu sheegay in maanta aysan jirin koox guulaysatay ama laga guulaystay isaga oo xusay in sharciga iyo shacabka soomaaliyeed ay guulaysteen ma jiro maanta qof ama koox guulaysatay ama laga guulaystay ee waxaa guulaystay shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen waxaa guulaystay sarraynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraadiyadeed oo u horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaansho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ahee lagu matalayo shacbiga nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaatin kastoo soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool soomaaliya wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha shacabka ee ku qaybsamay murankii jiray in ay midoobaan si ay u samata bixiyaan waddanka guddoomiyaha waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo sarraynta sharciga iyo madax bannaanida baarlamaanka annagoo aada u dhiirigelinayna iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda haddana waxaa lagaba maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda iyo kala socnaanta awoodaha waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakamayn ama indhaha laga qabsado waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam keli keliye iyo takrifal awoodeed oo aan cidla kor joogteen karin saa daraaddeed waxaa iga dardaaran ah inaad aada u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbiyo waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aada loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan xeer hoosaadkeenna ku naxli bixinno wixii toosin ahna ku samayno kulanka baarlamaanka oo dhowr jeer oo hore u baaqday kala qaybsanaan u dhexaysay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa misena si wada jir ah maanta ay usoo xaadireen fadhigii golaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo shir guddoominayay fadhiga maanta ayaa sheegay in aanay jirin baarlamaan kala qaybsan inkastoo fikirka lagu kala duwanaa baarlamaanka sidii lagu yaqaanay yacnii wanaaggiisii inuu muujiyaa looga baahan yahay wax shiddo ah balaayo ah ma jiraan baarlamaanka hal hal golo waaye hal aragtuu leeyahay hal fikiruu leeya ujiidadiisa hal meel waaye fikirka waa lagu kala duwanaan karaa laakiin wax colaad oo ka dhexaysa ma jiraan waa garan kartiin waxyaabii badan oon soo marnay aragtida waa lagu kala duwanaa haddana isku jidun baa la mari jira marka waana baarlamaan shaqadiisa noocaas waaye baarlamaan qaybsan iyo baarlamaan laba koox ah waxa la yidhaahda ma jiraan golaha shacabka hal mid waaye ujeedadiisana waa uu shaqaynta shacabka soomaaliyeed wa si kastaba ha ahaatee guddoomiyihii golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa soo gabagabeeyey muddo ku dhow lix sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka waxaana laba jeer loo doortay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey uu si rasmi ah ugu wareegay xilka guddoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka uu kasoo dooranayo muddo shan iyo toban cisho gudahood guddoomiye cusub oo goluhu yeesho saynab abukar maxamed v o a muqdisho haddaba mar haddii uu meesha ka baxay mudane jawaari maxaa xigi doonaa ma la dhihi karaa khilaafka iyo kala jabkii mudanayaasha baarlamaanka wuu u dhammaaday su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey habdhowrka baarlamaanka wasiirkii hore ee dhallinyarada maxamed cabdulaahi xasan nuux bismillah raxmaan raxiim walaal waxaa xiga mar walba kolkii boos madaxeed oo heer qarana markuu qof baneeyo madaxii saad og tahay dastuurku wuxuu sheegayaa sidii loo buuxin lahaa waxaa jira markii madaxweynuhu uu bedelo uu xilkiisu dhammaado ama uu ka taga shaqada muddo soddon maalmooda in madaxweyne kale lagu doorto guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kaleeto muddo shan iyo toban maalmooda gudahood in lagu soo doorto guddoomiye kale ra-iisul wasaarahana muddo shan maalmooda in la gudagalo marka waxaan isleeyahay waxaa dhici doona ilaa iyo haddana bilaaban doona u diyaargarowgii tartamayaasha u xilka guddoonka golaha shacabka mar labaad waxaan isleeyahay muddo shan iyo toban maalmood gudahooda in lagu soo dhiso guddoomiye cusub oo ay yeeshaan golaha shacabku waxayna noqon doontaa tartan furan muxuu ahaa tartankaas oo hab dastuuriga la marayo in la doorto guddoomiye cusub oo xilka isagu la wareega waxaa la dooranaya waa guddoomiyaha keliya talabada ku xigeen way sii joogayaan waxaad ogtahay iyaguna inay doorasho ku yimaadeen wax mooshinaya iyo wax xilka qaadisaya iyo wax istiqaalihiina ayna jirin waxa la dooranhaya ay tahay un keliyata guddoomiyaha golaha shacabka habka lagu dooran hayana habkii dastuuriga ahaa ee qodobka lixdan iyo shanaad uu tilmaamayay ahaa in lagu doorto cod qarsoodi ah laguna doorto cod haldheeri ah aynsan ahayn sidii markii horeeto saddex meelood laba dolol xilka ayaa looga qaadaa laakiin doorashadiisu waxay ku timaadaa cod haldheeriya wax ka yar boqol afartan iyo labo ilaa boqol afartan boqol iyo afartan cod hadduu helo qofkaasi wuxuu noqonayaa guddoomiyaha golaha shacabka marka qaabkaas ayaa loo dooranhayaa doorashadiisana waxaa kolley kasoo shaqeyn doona guddi uu magacaabi doono guddoonka siihayaha marka waxay noqon doontaa in muddo shan iyo toban maalmood gudahooda lagu soo gebagabeeyo booska naan ee guddoomiyaha golaha shacabka waa gartay nuux doorashadan waxay imaaneysaa iyadoo baarlamaanka uu kala qeybsan yahay oo dabcan murankii siyaasadeed lagu kala qeybsamay oo baarlamaanka uu laba u kala jaban yahay inkastoo jawaari uu tegay oo xalkii soo dedejiyey haddana weli khilaafkii iyo siyaasadii iyo kala aragti duwanaanshihii xildhibaanada meeshii buu yaallaa dad badan baa ka baqdin qaba in haddana lagu hardamo cidda guddoomiyaha noqonaysa oo ololo iyo maaragtay laba dhinac loo kala jabo baarlamaanka aragtidaa ma qabtaan may walaal ano aragtida aragti ka duwan baan qabaa oo ah in ay xaaladu aada hal maroo keliyata isu bedeshay markuu guddoomiyihii hore golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaar xilka sheegay inuu iska casilayo isla markaasba waxaa bilowday muxuu ahaa dib isugu soo noqosho iyo isuguryo noqod dhammaanba qeybihii kala duwanaa golaha shacabka si aad og tahayna wuxuu isku casilay hab ahaa habkii dastuuriga ah ama habkii dowladnimada oo inuu golaha shacabka jeediyo hadal jeedin xilka intii soo hayay iyo sababaha uu muxuu ahaa ay munaasabka u noqotay inuu xilka si istiqaalaha udhibo waxay sabab u ahayd oo keliya in laga gudbo khilaafka iyo caqabada jirta ee kala qaybsanaanta golaha ayay ahayd micnaha ay xambaarsaneyd khudbadii uu maanta jeediyana waxay ahayd golahu inuu dib isugu soo laabtay golahuna uu hal golo yahay cabsi badanna ayna hadda jirin iyo muxuu ahaa kala aragti duwanaanshadu mar walba kama dhamaato golaha shacabka oo kala aragti duwanaanshaha waxaaba kamida in codayn la galo oo meesha codka u bata la raaco laakiin kala qaybsanaanshihii maanta ayay ku ekayd hadal jeedintiisii kadibna lama dhihi karo saan isleehay waxaa jira laba garab baa jira laakiin dabcan xildhibaano badan oo la hadalnana waxay aragti ka duwan taabay qabaan waxa cabsidu tahay in dabcan jawaari tegistiisa xildhibaanaa riixayay siyaasadaa riixayay in jawaari meesha uu ka tago siyaasadihii weli meesha way yaalaan dabcan waxaa laga yaabaa ciddii jawaari riixaysay inay cid kala wadato oo ay doonayso inay jawaari ku bedesho kuwii kasoo horjeeday in jawaari meesha ka baxana iyaguna diyaar bay u yihiin iyaguna cidda kale ay doonayaan ay soo sharaxdaan kule baarlamaanka lagu kala bixi doonaa laakiin arrinta baqdinta keenaysaa waxay tahay dad badan baa aaminsan in musuq maasuq iyo gacan tugaalaysi iyo xildhibaanada lala dhexgalo oo haddana murankii meesha uu kasii bilowdo arrintaa maxaad uga jawaabaysaan wallahi walaal ana waxaan aaminsanahay cabsi badan inay hadda jirin waa laga yaabaa dee dadku way ku kala aragti duwanaayeen arrinta mooshinka jawaar waxaad ogeed laba garab oo aada xoog badan inuu baarlamaanka u kala jabnaa laakiin waxaan marnaba aragtidaasi kusii socon doonin doorashada guddoomiyaha cusub waa laga yaabaa in waxa doorashada loo geliyana waxay tahay in la isku jaalanji garayo oo qolo walba aragtida ay wadato inay isku daydo inay iyadu qof ay wado inay keento ama gruub walbaba inay qof aada u sabood garayaan laakiin baarlamaanku uu ka duwan yahay xaalad markay dhammaato isla markaaba waxaa bilowda xaalad kale oo intii isla socota ay ku kala aragti duwanaato nidaamyada baarlamaanku aada bay uga dow yihiin uga duwan yihiin nidaamyada baarlamaanka soomaaliya nidaamka axsaabkana kuma dhisno wuxuu ku dhisan yahay nidaam four pointy five iyo wax saaxiibtinimo ashkhaas iyo mar walba sidii kambeynka iyo aragtida la isugu qanciyo ma jiraan muxuuha aragtiyo la hiigsanayo ama xisbi bays u yahay ama gruub mucayana bays u yahay marka taas ayaa waxay meesha ka saaraysaa in uu loolan aada u xoog badani marnaba ka dhex dhaco mar labaad golaha gacantogalaysiga dee mar walba waa taqaanaa dad wax waa lagu eedayn doonaa dadna wax waa lagu xaqlin doonaa laakiin anigu intaan khibrad u leedahay oo baarlamaankii sagaalaad iyo kan tobnaad baan ku jiro aragtitaa aada uga fog baan qabaa waxaan aaminsanahay iscasilaada guddoomiyaha wixii ka dambeeyey inay aragtidu noqon doonto mid saaxiibtinimo iyo kala ol olaysi qolo walba qofka iyagu isleeyihiin wuu soo bixi doonaa inay qofka aada ugu kambeyn garayn doonaan laakiin haba yaraatee qalaqaysanaanta baarlamaanku inay kala duwanta waayo maanta waxaan arkayay guruubyo labada dhinac ku jiray oo ilaa iyo hadda ka shiraya sidii ay guddoomiye saaxiib dhow ah usoo dhisi lahaayeen marka maadaama ayna axsaab jirin qof walba wuxuu aragtidiisa ku baysgarayn qof saaxiiba u dhow inuu kasoo dhigo guddoomiyaha golaha shacabka amaba qof uu isleeyahay wuxuu noqon karaa dhexdhexaad iyo kuma dhex milmi doono xukuumadda iyo hay-adaha kaleeto ama wuxuuba u fiicnaan doonaa dhismaha golaha iyo horumarintiisa iyo shuruucdii bayskii jawaare soo dhe ayuu kasii ambaqaadi doonaa qof ay isleeyihiin bay qaar badan loo kaambeyn garanayaan marka dad colaadi kasoo colaad kasoo gudbay oo loolan kasoo gudbay oo hadda iyo waa cusub u dhashay ayaa iiga dhex muuqatay xoog badanna waan ka hayaa golaha wasiirkii hore ee dhallinyarada soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux ayuu kaasi ahaa wuxuuna uu falanqeynaya arrinta la xiriirta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee cusub ee la filayo iyo iscasilaadii jawaariya wuxuuna la hadlayey maxamed colaad xasan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhinacii heesaha ayaanu ku yaraanasanaynaa fanaanka daawud xanfar iyo heestiisa mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo ee dheehaga
dhehaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka gudkaaga iyo simahaadsinda bay dhabarkaaga ismigiyo aroostaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya waa ku dhacayaa ismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay isaha dhagaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iliheyda dantadiyo sacabkeena dabablahanubooda ya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugudeeray lishaan wadaagtaani helihiri dhabu fiirso hedhede dhabu fiirso hedhehede dantadiyo sacabkeena hoblahanubodaya dhawaqiyo mushxaradooda codka kugu dhiiray elashaan wadaagtaani
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta abka soomaaliga v o a waxaaynugu soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijkeenna waxaadna ku maqli doontaan haddii eebaha awoodda la idmo qaybtii labaad ee waraysi aanu ku eegeyno maalinta xuska ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada marka horese warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan afar dhallinyaraha ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaaladaas qaraxa ayaa haleelaya dhalinyaro kubad ku ciyaaraysay meel garoona sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ciyaarta ayaa ahayd ciyaarta afardhamaadka masamafaynalaha ee degmada ka socday muddooyinkaba kaas oo ay isku arkayeen kooxo lagu kala magacaabo elman iyo esrail mas-uuliyiinta v o a la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa waxyaabo dhulka lagu aasay gaar ahaan qaybta dadka mas-uuliyiinta ay fadhiistaan ee garoonka kubadda cagta lagu ciyaarayay shaybarro afara oo ay isticmaasho hay-adda caalamiga ee ilaalinta isticmaalka hubka kiimikada ayaa xaqiijiyey go-aankii dowladda ingiriiska ee ku aadanaa in suntii loo isticmaalay sumayntii sirdoonkii hore ee ruushka sergey scrabel iyo gabadhiisa julia ee lagu sumeeyey dalka ingiriiska hay-adda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda horey ayaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ay u sheegtay suntan loo isticmaalay sirdoonkii iyo gabadhiisa ay soo saartay dowladdii midooda sofiyeeti sannadihii toddobaadkii toddobaatanaadkii ilaa iyo horaantii siddeetanaadkii ayna ahayd hub ciidanka xoogga loogu talagalay hase ahaatee hay-adda kuma ay eedeyn dalka ruushka inay ka dambeeyeen weerarkaasi mana sheegin magaca sunta kiimikada la isticmaalay balse wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska boris johnson ayaa sheegay in ruushka oo keliya uu leeyahay awoodda ulajeedada iyo taariikhda weerarada noocaana dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeynta ingiriiska waxaana ay intaas ku dareen inaysan dowladda ingiriisku wax caddayna soo raacin eedeynteeda ku saabsan arrinkaasi shakhsiga uu madaxweyne donald trump u xushay inuu maamulo wasaaradda arrimaha dibadda ee mark pompeo ayaa guddiga senadka waxa uu maanta hortegay si markaasi uga jawaabo su-aalo ay qabaan mark bombeyo ayaa xaadirkan jawaabo markaasi siinaya su-aalo badan oo ay weydiinayaan qaar ka mid a golaha sanadka gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan waxaana uu ka jawaabi doonaa su-aalo la xiriirta arrimaha ruushka iiraan iyo waqooyiga kuuriya dagaal qorshaysan oo ay soo qaadeen ururka taliban ayaa maanta lagu dilay mid ka mid ah guddoomiyaasha gobolada dalkaasi afghanistan khaasatan gobolka dhaca koonfur bari ee dalkaasi khansani waxaana halkaasi ku geeriyooday toddoba kale oo askarta booliska saraakiisha gobolka khansani ayaa sheegay in dagaal qorshaysan oo ay si wada jir ah usoo qaadeen kooxa ka tirsan afghanistan ay kula wareegeen xaruntii gobolka taliyaha booliska gobolkaasi maxamed samaan oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidamo dhinaca cirka ah iyo kuwa si gooni ah u tababaran ay markii dambe ka riixeen degmada iyo goobihii ay haysteenba saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in talibaan laga dilay toddobiyo labaatan jabhadooda ka tirsan balse ay ku sheegeen taliyaha aan idhaahdee govarnarkii la dilay cali dos shames dhinaca kale talibaan ayaa sheegatay iyadu inay dileen labaatan ka tirsan booliska gobolkaasi halka ay boolisku iyo golaha deegaankuba ay sheegteen in laga dilay toddobo
konton iyo siddeed sano maanta oo kale labiyo tobankii abriil kun sagaal boqol lixdankii waxaa soomaaliya ay aasaastay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidankaas ayaa ka koobnaa afar talis oo kale ah ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda iyo difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka idaacaddeenii galabta waxaad ku dhegaysateen waraysi ku saabsan taariikhda ciidanka oo aynu la yeelanay admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo ka tirsanaa ciidamadii xoogga haatanna guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliya waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee waraysigan uu waryahayaga jaamac buulle jaamac uu la yeeshay faarax qare horta aada iyo aad waa su-aal aada u qiimo badan su-aashaas waan isku dhibay muddo laba sanaan ka shaqaynayey buuggii aan ka qoranay shalaan madbacada geeya oo la yidhaaho dagaaladii ee ciidanka soomaalidu galay iyo wixii laga lagala kulmay calaa kulli halkaas waa noo soo bixi doonaa laakiin waxaan kuu sheegaya ciidan waxaa ka horeeya siyaasad qaran ayaa ka horeyso ciidan dhisi karta iyo shacab dhisi karta wax la arkaba dhisi karta ciidanku keligiis ma taagnaan karo dowladu uu ku taagan yahay dowladuna ma soco karto haddaysan shuruucdeeda tixgelin amaysan ilaalin ma soco karto ciidankayda aafadii koobeed waxay ka qabsatay dagaalkii aan galnay ka qabsatay hase yeeshee markaas haddii si nidaamsan aan isu ururi lahayn oon ka bixi lahayn waxyaalaha xumeeya afka haddaan ku dhifto maamulka qabiilka ku dhisnaay iyo musuq maasuqa iyo xumaanta jirta iyo cadaalad darrada haddaan iska ilaalihayn ciidankaynu ma burbureen taasaan galnay marka ciidankeeni intaan dawladdii burburno ciidankii burburay dawladduna ciidanay ku taagneed weliba waxaa la dhihi karaa ciidanka naftiisia iyo jabhadaha ku darsamay ayaa dawladdii burburtay iyo burburiyey waata maadaama aad carabka ku dhufatay inaad buug ka qortay burburkii ciidanka iyo dagaaladii ay ciidamada qaranka khaasatan xoogga dalku galeen ma calaamadaysay xilligii uu bilowday burburka ciidanka markii laga tago in dagaalkii lagu soo jabay burburkii ciidanku isla maalintii aan ka soo naqanaynay xataa bishii february aakhirkeedii intaan jidjiga la qabsanay shantii maarso kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideed ka hor ayaa ciidanku burburkiisu bilowda horta sideedaba buuggaygaa tafaasiisha heli doontaan ciidanku maha marka hab qanow dalka ku yimid oo si qaable kuma imaan hadduu yimidna waxyaalo badan uu tirsaday oo malaysayn inay dhacayaan isla markiiba ciidanku qayb ka mida go-aamanay gaadheen oo inay ku biiraan jabhadaha oo ayaku ay dhib keenaan dhib cusub keen jabhadu markaas dee wax yaraa asaasnaayo oo maba asaasnayn laakiin mirkay asaasneen oo toddobaatan iyo sideedina mid asaasnay s d f s t kalena ay asaasatay siddeetan iyo lamadii ayagaa ku biireen ciidankaa ku biiray maxaa yeelay qabiilnimo u dareemay qabiil qabiilkiisuna qabiilnimo ugu yeeray marka qabiilka carar qabiil u carar ayaa ciidanka dishay iyo dowladdiisaba hadda marka waxaa la soo gaaray xilli la isku dayayay in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed dib loo dhiso waxaana ka taagan caqabado aada u fara badan oo ugu yaraan tobaneeyo sana ayaa ay amisom hadda dalka joogtaa oo la leeyahay tababar baa ciidanka u socdo ciidankii soomaaliyeed waa la tababarayaa ciidanka xooga dufcad cusub baa soo baxday haddana warku waa isa soo tari la'yahay marka xaaladda ummadda soomaaliyeed marka la fiiriyo waxa ay ka maqlayaan ciidanka xoogga waa dibigii doolood bay noqotay xaggee ayay saantu ka qoransan tahay genaraal faarax qare horta ciidanka soomaaliyeed ciidamada adduunka oo dhan uu lamid yahay sidii ciidan lagu asaaso lagu koriyo lagu kobciyo ilaa inta ciidan weyn ka naqdo caalamka oo dhan hal wadou leeyahay hal wado way ku kala duwnaan karaan tabarta way ku kala duwnaan karaan gaaran dhaqaalaha laakiin wadada loo maran ciidan la dhiso waa caddahay bani aadamku oo ciidan lahay toddoba kun ka hor nabi ciise toddoba kun ayaa bani aadamku la ogyahay dagaal dhacay askar ka qayb gashay maanta ayaan taariikhdeeda haynaa haddii lagu daro tobadaas kun labada kun oo ka dambaysay sagaal kunoon kii kunkii tobnaad hadda aan galnay bani aadamku ciidanka u dhisay hal waddo kaliu ku dhisay halkaa waddo iyaanan weli cagta saarin mushkiladu qaata mushkilo kale ma jirto waxaa naga halaysanan qabaa qaabka aan wax u dhisayno ayaan weli noo ah kaamil noo ahayn marka tabardarra keliya maahane haddii wax kale kaa xumaadaan horta dhibkeedila ciidankaan u dhisnay anaga soomwaxay raalliga waxay raalliha annaga soomaaliya saan siddeetankii u soo dhisnay ilaa sagaashan iyo kowda ciidanka waddadaasaan nagu filan haddaan qaadno waa guulaysanayna haddii laakiin waddo kale aan qaadno annagoo maanta tabar daran xaaladayduna aad iska og tihiin oo dal dowladda dhexe dalka ayaan weli gacanta ku wada hayn way adkaanaysaa wadda waddo qalqaloocan ciidan inay ku dhisto way adkaanaysaa ugu dambayntii wakti dheer ayaa laga warsugayey dowladihii isbedbedelayay oo soomaaliyeed inay soo dhisaan ciidankii oo ay dib u soo dhisaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed marka ma is leedahay waddada aad adigu tuhmayso ama dad kale ay qabaan in la maraa inay tahay waa la mari doonaa dhowaanahan afarta sano shanta sano lixda sano soo socoto waa la arki karaa ciidan xuduud meesheeda ha joogtee magaalooyinka iyo caasimadda ku filnaado maya ka yaraa la arki karaa haddii wadda cad la baro awal horta marka ugu horeysa dowlad ciidan kuu dhisaysa ma jirto dowladaha adduunka waa la kaashadaa maane wax ii sameyn lama yidhaah maanta ciidanka soomaaliya wuxuu leeyahay raggii lixdankii ciidanka macalimiinka ee soo dhisay weli waxbaa ka dambeeya wixii ka dambeeyay raggii macalimiintii waa jooga maanta waxaa nagu filan geedaha hoostooda inaan ciidan ku asaasano oo ciidanka kow lagu qoro si ciidan loo qori jiray
kaasi waxa uu ahaa admiral faarax axmed cumar faarax qare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badda ee soomaaliyeed waraysigan ayuu ahaa qaybtii labaad uu kaga hadlayay arrimaha ciidamada waxaana uu waramayey wariyaha v o a jaamac buulle jaamac dhegeystayaal waraysigaasi oo dhammaystiran haddii aad doonaysaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogga v o a somaly com
welina halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaabneed waxaa diyaar inoola ah xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada doodii gaabneed dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa maalmihii u dambaysay isweydaarsanaya war-saxaafadeedyo kala duwan oo ku saabsan lacag ka badan sagaal milyan oo dollar oo ay siday diyaarad ay leedahay imaaraadku oo lagu qabtay magaalada muqdisho taasi oo markii dambe dowladda soomaaliya ay la wareegtay arrintaasi waxaa cambaaraysay dowladda imaaraadka hase haatee dowladda soomaaliyana waxa ay difaacday mowqifkeeda iyada oo sheegtay in lacagtaasi qaab aan sax ahayn dalka loo soo gelinaya haddaba sax ma tahay qaabka arrintan loo maareeyey waa xubinta dooda gaaban arrinta ay ku saabsan tahay waxaanay nagala qayb qaadanaya axmed cabdihaadi oo isagu ah suxufi ku sugan magaalada muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka sidoo kale waxaa dooda nagala qayb qaadanaya cali yuusuf gamaadiid oo ku xeel dheer arrimaha xidhiidhka caalamiga ah waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho ugu horreyn waxaa su-aasha ka jawaabaya axmed cabdihaadi
xuseen waa mahadsan tahay intayna go-aanka gaarin saxsanaanta iyo khaldanaantiisa qaabka dhacdadaas ee u dhacday iyo qaabka dowladda soomaliya u maaraysay waxaa saxa inaan ka hadalno qaabkay kusoo bilaabatay arrintan ka dhexaysa soomaaliya iyo imaaraadka carabta saad la socoto laba kun iyo toddobiyi tobankii juun dagaal diblomaasiyadeed wuxuu ka dhex kacay dowladaha khaliijka carabta oo dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda sacuudiya carabi dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda qatar go-aankaasi ama khilaafkaasi wuxuu kukusan lahaa markii la jabsaday wakaalada qatar ee dowladda afkeeda ku hadasha oo lagu daabacay maaragtay qoraallo kasoo horjeeda wadamada khaliijka sida imaaraadka iyo sacuudiga waxa weeyaan amaaneysana dalka waxa weeyaan era kadib dhacdadaasi markay dhacday soomaaliya waxay kamid ahayd dalalkii arrintaas ay kusoo fiday oo dalal badan oo afrikaan ahaa oo sacuudiga iyo imaaraadka taageero ka hela ayaa labada dal waxay ka codsadeen iyo dad kale oo taageerada sida baxrayn oo kale iyo inay taadacaan ama xiriirka diblomaasiyadeed ay u gooyaan qatar si ayaga oo la saftaan soomaaliya marka waxay ku jirtay dowladihii diiday aragtida ay usoo jeediyeen dowladaha khaliijka ee dhinaca qatar kasoo horjeeday sacuudiga madaxdu ahaa taasina waxay keentay soomaaliya waxay yidhahdeen waxaan qaadanay go-aan dhexdhexaad aha kadib arrintiisay usoo socotay haddaa la socoto bilihii lasoo dhaafay ugu dambeeyey d b world waa la socotaa iyo saldhiga berbera marka tan ugu dambeysana waxay ahayd dhacda dhacdooyinka raacaysay aniga aragtida waxay tahay sijiidkii siyaasad diblomaasiyadeed ee labada dowla kasoo dhexeeyay ilaa june markii la fiiriyo xeerasha caalamiga ah ma waafaqsano qaabka dowladda soomaliya u dhaqantay cali yuusuf gamaadiid sidaad u aragtaa in soomaaliya ay la wareegto lacagtii ay lahayd dowladda imaaraadka waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiima sababtoo ah waxa weeye lacaguhu waxay soo maraan transaction saxa oo international logi uu qabo marka dowlad ee dowlad wax ku caawiso haddii ay tahay wey laakiin lacagtani sito sharciga aan waafaqsanayn dalka ayay kusoo gashay dastuurku dalkuna wuxuu qabaa cutub cutubkiisa afar iyo tobnaad nabadda iyo amniga in xukuumadda federaalka ay damaano qaadayso nabadda gobonnimada iyo ammaanka qaranka jamhuuriyadda federaalka iyo shacbigeedaba marka lacagtani waxa ay khatar ku ahayd baan aaminsanahay dowladda dalka ka jirta iyo shacabka soomaaliyeed sababtoo ah sifo sharciga dalka kumay soo gelin sifo sharciga ku socotayna maysan sheegin ilaa hadda imaaraadku oo waxay leeyihiin waxaa u wadnay ciidamo aan anagu tababar siinay mar waxay yidhahdeen waxaan u wadnay ciidamo toban sano ka dhisnaa puntland oo ciidamada badda ah marka wax walba oo sifo sharci darra ah ku socda aniga waxaan qabaa waajib qaran inay guteen ciidamadii qabta waa tahay axmed cabdihaadi cali yuusuf gamaadiid wuxuu leeyahay waa sax in dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigto lacagtaasi sidaad u aragta adigu arrintan marka laga hadlayo diblomaasiyadda iyo xiriir dhex mara laba dal iyo lacag in laba dal ay kala qabsadaan macnaa saad oola socoto lacagtan diyaarad ay lahayd imaaraadka gaar ahaan royal cada waday safaaradii waxaa joogtay imaaraadka maxaa la yihahda soomaaliya safiirkoodii baa joogay sidoo kale dhacdada markii hoos loogu fiirsado oo saad oo la socoto lacagtan inay soomaaliya usoo socoto imaaraadka sida la sheegay waxay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay u sheegeen wasaaradda maaliyadda soomaaliya taliyihii ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay anaa warqadan qoray ciidamada soomaaliya ee imaaraadka ay tababaraan ayaa loo waday mushaarkooda ayaa loo waday leeyihiin marka dhinacaas guud marka laga fiiriyo imaaraadku waxay yeelanayaan garbay yeelanayaan taas waa qodob qodob kalena waxa weeyaan marka laga hadlayo constitution daleed ama dastuur dal gudihiisa ka socdo waxa loo yaqaano domestic ah iyo xiriirka diblomaasiyadda iyo xeerasha caalamiga waa kala duwan yihiin wararka hadda waxay sheegayaan boosooyinkan inay ahaayeen boosooyin diblomaasiyadeed si la sheegay lacagta lagu wal marka boorso diblomaasiyadeed dawlad kale inay furto ayada nafteeda waxay noqonaysaa xeerka caalamiga ama diblomaasiyadda geneva convention marka marka la fiiriyo mid aan saxsaneyn laakiin dhinaca kalena markaa fiiriso imaaraadkuba maalgelis aan waafaqsanayn xeerasha caalamiga ay soomaaliya ku sameeyan ayagoo dawladda soomaaliya ka dulboodaya marka dhinac marka laga fiiriyo waa mindi mi mindi mindi ku taag laakiin labada dawladoodba ama labada qaada go-aanka loo loo qaatayba wax ma aha wax waafaqsan shuruucda caalamiga cali yuusuf gamaadiid maxaad arrintaasi kaga jawaabaysaa arrintan waxaan kaga jawaabaya horta international lowga ama diblomaasiyaddu sideedaba waxay leedahay koorar koor walba iyo noomij walbana waxa uu jideynayaa wax banaan iyo waxaan banaaneen sida jirta waxa weeye imaaraadka faragelin qaawan ayuu wuxuu ku hayaa dawladda soomaaliya dawlad walbana xuquuq xaq waxay u leedahay internal iyo external in ay difaacto xuduudaheeda second midda xigta waxa weeye sarfiirka ama safaaradda hab diblomaasiyadeed lacagta umay socon sida ay sheegayaan ilowareedyo xog ogaal ah waxa ay noo sheegeen in boorsooyinku ay ahaayeen boorsooyin aan wax calaamad ah oo diblomaasiyadeed aan wadan second markii laga shakiyey waxay ku adkaysteen nimankii wax waday ma furaysaan ma furaysaan diyad dib baan ula noqonaynaa oo diyaaradeeni baan ku ceshanaynaa waa midda shakiga abuurtay marka haddii ay timi markii hore qaab diblomaasiyadeed inaysan ku socon safiirkii ordaya meesha uu yimi uu keensaday ciidamadii uu isagu lahaa anaa tababartay ciidamadu waa ciidamo soomaaliyeed muusan ma aha sharcigu inuu u tababartay inuu dalka ku afdambin karo ama wuxuu doono kaga samaysan karo laakiin aniga iga amar qataa anaa lacag siiyo in ay isku qabsadeen ciidamadii amniga iyo sirdoonki dalka ay isku qabsadeen taas marka waxa ay caddeynaysaa in hawlo ka baxsan sharciga caalamiga iyo xiriirka diblomaasiyadeeda caalamka udhexeeya wax ka baxsan inay wadeen sideedana shuruucda caalamka waxa weeye xiriirka sidiisaba waxaa wanaajiya labada dawladood haddii mugdi uu soo kala dhexgalo labada dawladood xiriirku waxa weeye kala shaki buu gelayaa dawlad walbana dawladda kale inay iska ilaalisay xaq u leedahay waad mahadsan tahay axmed cabdihadi saad maqlaysid cali yuusuf gamaadiid wuxuu leeyahy lacagtan waxay ahayd lacag lagu burburinayay soomaaliya sida uu hadalka udhigay marka arrintaasi hadday jirto miyayna saxayn inay dawladdu tallaabadaas qaado markaad fiiriso xuseeno waa arrintani nuxurkeedu wuxuu kusoo ururayaa khilaaf muddo soo jiitamaya oo ka dhexeeya dawlado ama awoodo qudeed oo dunida ka jira oo dhinacna turkiga iyo qatar ka aha dhinacna sacuudigu madax ka yahay si gaar ah waxaa usii xumaada xiriirka soomaaliya imaaraadka inkastoo haddaad saa ola socoto xuseeno markii koowaad oo si rasmi ah uu mas-uul ka tirsan labada dawladood uu eed uu soo jeediyo wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadkaas eed soo jeedisa bay ahayd oo usoo jeeda soomaaliya qaabkay lacagta ay ay u qabatay inaysan sax ahayn ayna ogaayeen dowladda soomaaliya ina u sheegeen ciidamadu waana ku taageerayaan laakiin dhinaca kalena isbuucii lasoo dhaafay danjiiraha soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay asagii imaaraadka si gaar ah oogana cabtay maxaa la yidhahdaa qaramada midoobey marka arrinta imaaraadka iyo soomaaliya ka dhexaysa waa weji ka weynay leedahay halkaas halkaa dhacdo waxayna hadda umuuqataa inay aada usii xumaatay dowladda soomaaliya hadda waxay ku dhawaaqday oo labayo tobanka abril ah maalintii ciidamada qalabka soomaaliya la asaasay qalabka sida soomaaliya la asaasay ama militariga inay la wareegi doonaan dhammaan ciidamada imaaraadku ay tababaraan ee soomaaliya ka howlgala
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabneyd tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo xilliyadan kale khamiis walba aad dhegaysataan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweliih waxaana la soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee magaalada washington aan ku bilaaba caasha ay wargeyska washington bost ee ka soo baxa magaalada washington ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya soomaaliya iyo dalka isutagga imaaraadka carabta wargeysku waxa uu qoray in xiriirka labada dal uu xumaaday kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay qabteen malaayiin dollar iyadoo soomaaliyana ay sheegtay inay joojin doonto dhaqaalaha imaaraadku uu ku bixiyo ciidanka wasiirka gaashaandhiga soomaaliya maxamed mursal ayaa hadalkaasi u sheegay wariyaasha waxyar kadib markii dalka imaaraadku uu cambaareeyey tallaabada soomaaliya ay qaaday imaaraadka ayaa sharci darro ku tilmaamay in soomaaliya ay la wareegto lacag cadadkeedu dhan yahay sagaal dhibic lix milyan oo dollar oo dayuuradaasi siday lagu qabtay garoonka aadan cadde
wargeysku waxa uu leeyahay wakaaladda wararka ee dalka imaaraadka ee loo soo gaabiyo waama ayaa sheegtay in afartan iyo toddoba ka tirsan ciidanka imaaraadka oo dayuuradda saarnaa lagu qabtay qoriga caaradiis islamarkaana ay dhibaatooyin u geysteen ciidanka soomaaliyeed wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in lacagta la qabtay ay tahay mid loogu talagalay in lagu taageero ciidanka iyo tababaradooda
imaaraadku waxa ay aad uga xumaadeen xadgudubka liddiga ku ah sharciga caalamiga ah xilli imaaraadku uu soomaaliya u fidiyey taageero noocyo kala duwana oo isugu jira siyaasadda dhaqaalaha militariga iyo gargaarka bani'aadminimo xilli adag oo la doonayo in amniga iyo xasiloonnida soomaaliya dib loo soo celiyo sidaasi waxaa lagu sheegay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi oo soo xiganaysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda amnigu ay diyaaraddaasi ka soo saareen saddex boorso oo lacaga dollara ay ka buuxaan oo aan wax calaamada oo lagu garto aanay lahayn xilli ay baaritaanadooda caadiga ah ku guda jireen wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa war qoraal ah oo iyana ka soo baxay waxa ay sheegtay in boorsooyinka la qabtay ay ka buuxeen lacaga dollara islamarkaana ay wadaan baaritaanno la xiriira sababta dalka loo soo geliyey lacagtan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan ciidanka ay gacanta ku hayeen imaaraadka lagu dari doono ciidamada xoogga maanta oo khamiisa waa mas-uuliyadeenna in aan bixinno mushaarka ciidamada sidaasi waxaa mar kale sheegay wasiirka gaashaandhigga casha ay wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in mas-uuliyiinta soomaaliya ay horay u sheegeen in ciidanka uu tababaro imaaraadku ay amarada ka qaataan la taliyayaal ciidan oo dalkaasi u dhashay halkii ay ka amar qaadan lahaayeen dowladda soomaaliya howlgallo ay ku qaadeen siyaasiyiin soomaaliyeedna ay jiraan muddooyinkii dambena waxaa jiray isku dhacyo u dhexeeyey ciidanka imaaraadka uu tababaro iyo ciidamo kale oo soomaaliyeed waxaana weeraradaasi ku dhintay tobaneeyo qof wargeyska ayaa kusoo gunaanaday qormadiisa in xiriirka soomaaliya iyo imaaraadku uu mugdi badan soo food saaray wixii ka dambeeyey heshiiskii shirkadda d b world ay la gashay somalilan sanadkii tegey sidoo kale imaaraadka ayaa booqasho rasmi ah u sameeyey madaxda somalilan imaaraadka ayaa saldhig militari ka dhisanaya somalilan iyagoo carab baabay in somalilan ay ku socoto dhabbihii ay aqoonsiga ku heli lahayd aan u gudubno caashahay wargeyska daily monitor ee ka soo baxa magaalada kambala ee dalka yuganda oo warbixin ka qoray ciidamo ka tirsan xoogga dalkaasi yuganda oo tababaro loo soo xiray si ay soomaaliya u tagaan wargeysku waxa uu qoray in ciidanka yuganda ee u b d f oo tiradoodu ay dhan tahay kun iyo siddeed boqol iyo labiyo labaatan askari ay qayb ka noqon doonaan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya jenaraal sam kavuma oo ah ku-xigeenka taliyaha ciidamada ayaa munaasabadii lagu soo xirayay tababarka ka sheegay in mar walba looga baahan yahay ciidanka in ay yihiin kuwa jir ahaan dhisan oo anshax leh haddii ay doonayaan in ay ka hortagaan weerarada ka imanaya maleeshiyada al-shabaab si aad u hubisaan ammaanka soomaaliya waxaa waajib ah in qof walba uu dhisan yahay jir ahaan anshaxna uu leeyahay in aad jir ahaan dhisan tahay waxa ay kaa caawinaysaa in aad la dagaalanto al-shabaab dibna aad u soo laabato adiga oo nool sidaasi waxaa yidhi jenaraal kavuma wargeyska waxa uu qoray in dhowaan ay ahayd markii kooxda al-shabaab ay dileen siddeed ka tirsan ciidamada dalka yuganda waxaana isla weerarkaasi lagu dhaawacay tiro kale oo badan afhayeen u hadlay ciidanka yuganda korneel deyo akiki waxa uu sheegay in cutubkan afar iyo labaatanaad uu hoggaamin doono korneel jackson kayanja afhayeenka ayaa intaasi ku daray in ciidankan ay tegi doonaan deegaanka carbiska ee shabeellaha hoose intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah caashe ibraahim aadan oo ku sugan istuudiyaha v o e da magaalada washington iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan istuudiyaha v o eda ee london inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ridwaan xaaji cabduuli iyo caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa kaalintii heesaha codka hallaasiga ah axmed naaji sacad iyo heestii geni
idaacaddeennii fiidnimana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal jaamac buulle jaamac iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulmi dambe nabadgelyo ضيفك